halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa aad uga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efmada geeska afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggan internetka ee v o a somaali com
fiid wanaagsan dhegaystayaal waa habeen jimco ah bisha juulaay waa toddobiyo labaatan sanadka laba kun siddeed iyo toban idaacadda fiidnimo waxaa wadajir idinkula socodsiinaya anigoo ah axmed cali sheekh iyo ibraahim xasan daandurey
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah
rajada macnaha lihi waxay ka soo muuqataa dhinacaas dadka yaryar maanta ama iskuullada dhiganaya ama raadinaya yacni oo xal raadinaya marka waxyaabaha qaar ee la samayn karo waxaa ka mid ah in masiirka go'aanka soomaaliyeed laga daayo degdegta oo shan iyo toban maalmood shir ajnabi oo yurub ka dhacaya darteed in loo shiro
codadkaasi waxa ay ahaayeen afyare cabdi cilmi iyo xasan aadam hooso oo ka mid ah aqoon-yahano ka qayb qaadanaya barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan saamaynta ay shisheeyuhu ku leeyihiin go'aan qaadashada arrimaha siyaasadda soomaaliya goordhow ayaad maqli doontaan
ciidankana waxay ku guulaysteen horjoogihii al-shabaab u qaabilsanaa deegaanadaas ee dhibaataynayay ummadda soomaaliyeed dhibaato badanna ku hayay gaar ahaan dadka deegaanka kool degmada waajib ciidanku waxay ku guulaysteen inay soo khaarijiyaan asiiyo
kaasina waa wasiirka amniga ee koonfur galbeed soomaaliya oo ka hadlaya sarkaal ka tirsanaa ururka al-shabaab oo lagu dilay gobolka bokool waraysa ayaan idinkaga haynaa
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
khubaro ayaa ku howlan baaritaanka sidii loo aqoonsan lahaa dhowr qof oo ku dhintay dabkii kaymaha griiga kaasi oo ahaa kii ugu dhimashada badnaa ee soo mara dalkaasi muddo tobanay sanaha mas-uuliyiinta griiga ayaa waxay sheegeen in la dhammaystiro baaritaankaasi in laga yaabo inuu qaato dhowr maalmood sababtuna ay tahay meydka badankii oo si aada u gubtay mas-uuliyiinta griiga ayaa waxay ka shakisan yihiin in qof si urakac ah uu dab u qabadsiiyey kaymaha kaasi oo dilay ama dabkaasi oo dilay ugu yaraan siddeetan iyo laba qof tiro kale oo aan ilaa iyo hadda la ogeyna la la'yahay dadka ka nabad galay dabkaasi ayaa la sheegay inay u carareen dhanka xeebta si ay uga badbaadaan dabka iyadoo dadkaasi qaarkoodna ay gubteen oo u cararay biyaha ayna soo daadgurayeen ciidamada ilaalada xeebaha iyo doomanka kalluumaysiga
guddiga doorashada dalka bakistan ayaa sheegay in cayaaryahankii hore ee isku beddelay siyaasiga imraan khan uu ku guulaystay doorashadii baarlamanka ee dalkaasi ka dhacday hase yeeshee xisbigiisa uusan helin codod ku filan si uu dowlad usoo dhiso ku dhawaaqistan ayaa timid saacada kadib markii khan uu sheegtay in xisbigiisa b t uu ku guulaystay doorashada khudbad laga sii daayay telefishinka oo guushiisa uu ugu dabaaldegayay ayuu qaan ku ballan qaaday inuu wax ka qaban doono musuq maasuqa isagoo isbeddel ku sameynaya habka maamul ee dalkaasi dhammaan xisbiyada la loolamayay xisbiga qaan ee b t ayaa tuhunsan in codbixinta la musuq maasuqay iyada oo loogu eexanayo masarkhaan eedeyntaasi oo guddiga doorashada bakistan uu beeniyey gudoomiyaha guddiga doorashada sardaar moxamed razax ayaa aad u difaacay hanaanka doorashada oo uu sheegay in boqolkiiba boqol uu ahaa mid sax ah oo aan wax qalad ah ka dhicin
wafdi ka socda kurdiyiinta taageerada ka hela golaha dimuqraadiga ee suuriya iyo kan xooga dimuqraadiga ee s d c ee uu taageero maraykanka ayaa ku sugan dalka suuriya wafdiga ayaa halkaasi waxaa wadahadal ay kula leeyihiin saraakiil ka tirsan dowladda sida maanta oo jimco ah uu ku warramay sarkaal u hadlay isbahaysigaasi wafdigu waxa uu tegay dimashaq laba maalmood ka hor waxaana guddoomiye ku-xigeenka s d c rayaad darar uu sheegay in mas-uuliyiinta kurdiyiinta ay ka shaqaynayaan sidii xal loogu heli lahaa waqooyiga dalkaasi suuriya madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa guul taariikhi ah ku tilmaamay heshiis qaboojinta dagaalka ganacsiga ah oo uu la galay madaxweynaha guddiga yurub jian clod janker hase yeeshee ma aanu bixin wax faahfaahina trump oo ka hadlayay kulan dadweyne oo ka dhacay gobolka iowa ayaa u sheegay beeraleyda in uu u furay suuqa yurub oo uu sheegay inuu yahay suuq aada u weyn madaxweynaha maraykanka ayaa sheegay in yurub ay ogolaatay inay si dhaqsaha u iibsato dalagyada maraykanka ka soo baxa sababtuna ay tahay in shiinaha uu dhaawacay beeraleyda maraykanka markii canshuur dheeri ah uu saaray badeecadaha maraykanka shiinaha ayaa qaaday tallaabada canshuurta ah ayaga oo ka jawaabaya canshuur madaxweyne trump uu horey u saaray badeecadaha laga soo dhoofiyo dalka shiinaha
aweysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington wararka ka imaanaya gobolka bakool ayaa sheegay in howlgal xalay ciidamada ammaanka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ay ka sameeyeen agaarka degmada waajid ay ku dileen sarkaal ka tirsanaa hogaamiyayaasha ururka al-shabaab oo lagu magacaabi jiray macalin deerow wasiirka amniga ee maamulka koonfur galbeed xasan xuseen maxamed ayaa v o e da u sheegay in howlgalkaasi ciidamadu ay ku dileen lix qof oo uu ka mid ahaa sarkaalkaasi macalin deerow jamaal axmed cusmaan ayaa khadka telefoonka kula xiriiray wasiirka oo arrintaasi ka wareystay saaka aroortii hore ciidamada daraawiishta ee dowlad goboleedka koonfurta galbeed ee degmada waajid ay waxay fuliyeen howlgal qorshaystaa sidaa la socotidna horey waxay u wadeen ciidanka inay la diriraan nimanka cadowga howlgalkii saaka qorshaysanaana wuxuu kusoo dhammaaday si habsami leh ciidankana waxay ku guulaysteen horjoogihii al-shabaab u qaabilsanaa deegaanadaas ee dhibaateynayay ummadda soomaaliyeed dhibaato badanna ku hayay gaar ahaan dadka deegaanka kool degmada waajid ciidanka waxay ku guulaysteen inay soo khaarijiyaan asig iyo tiimkii la socday wixii hubo ay haysteen ay ka furtaan ciidamadana sida aad la socotid waayahan dambe waxay wadaan howlgalla ee lagu beegsanayo amiirada sarsare ee dhibaateynayo ummaddan covid markay bishii lixaad waxaa la socotaa ciidanku inay dileen amiir sare oo ka tirsanaa kooxda al-shabaab ee ku oo joogay ufur ayagoo oga baxay degmada qasax dheere insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa ciidanku inay howlahooda sii wataan idinilahi ilkariim ilahi idinkii waxaan ka rajaynaynaa cadowgana inay ka qabtaan dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadka koonfur galbeedna inay cadowga ka qabtaan oo ay meelaha ay dhumaaleysiga ay ku joogaan ay uga tala tagaan aan rajaynayna insha allah marka horjoogahan shabaab ka tirsan aad sheegtay in ciidanku ay dileen ma howlgalaad samaysan ayuu ku dhacay mise isku horimaad dhex maray ciidamada dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo shabaab bal haddaad faahfaahin dheeraada ka bixiso sidee bu howlgalku u dhacay howlgalku wuxuu ahaa mid laga shaqeynayo in muddaa howlgallada waayahan dambeba waa ay socdeen qorshuu ahaa oo in muddaa la taabnaala taagnaa sidii ninka cadowga dhibaateeyey ummadda jidka wixii maraayo oo u socdo ama waajid ama meel kale cusub umada u hortaagnaa oo dameerada dili jiray howlgal in mudda laga fikiraayo ahaa howlgalka waa la qorsheeyey ciidanka marka horjoogaha iyo tiimkiisa meesha ay ku sugan yihiin ayagoo markaas qalab walba oo isticmaalaya dhinac walba ama ha ahaato dhinaca shirdoonka ha ahaato ama dhinac walba oo ha ahaato ciidanku waxay ku guulaystay markay ogaadeen horjoogaha iyo tiimkiisa meel ay ku sugan yihiin inay hareerayaan ayadoon qof kale wax ku gaarinna ay dhibaateeyaan qoladii ummadda dhibaateynaysay horjoogahana ay khaarijiyaan iyo tiimkiisa wax borobaleen oo kalena meesha aysa ka dhicin ama ciidan kuweena ama dad shacba aysa wax ku gaarinoo sidaas hoosha lagu soo abdiray si nabadana ay uga soo laabteen degmadii ay ka tageen waajib waxaad noo sheegtaa marka howlgalkan ay ciidanku sameeyeen yaa ka wax ku noqday marka laga soo tago horjoogahaasi aad sheegtay in kooxda shabaab ka tirsan aad disheen xubnihii kale la socday ee aad sheegayso inaad waxyeelo gaarsiiseen ayaguna maxay yihiin ciidanku waxay soo furteen hub tirahub tira badan oo ay wateen qoladii la socotay horjoogaha sida ay wararku aynoo xaqiijinayaan saraakiisha meesha howlgalka fuliya horjoogaha ay tiimkii la socday ilaa iyo shan qofood gaaraya ayaa meesha lagu khaarijiyey ilaah idinkii waxaan leenahay ciidanka waxaan leenahay guuleysta hooshiina hool sii wada cid alle ciddii dhibaato la hortaagan ummadan soomaaliyeedna waxaan rabnaa sida hadda howlgalka aad ugu fuliseen ayadoon qof shacbana wax gaarin askartuna ay bad qabaan Waa tahay.
inaad fulisaan aan idinka rajaynaynaan leenahay insha allah marka horjoogahan magaciisa shabaabse xageesu uu u qaabilsanaa ninka horjoogaha ee cadowgu wuxuu u qaabilsanaa dhibaateynta ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadka deegaanada dega ee een waajid iyo agagaaraheeda ayuu u qaabilsanaa ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa kuwa Magaciisana?
kale degmooyinka ku sugan Ee, cadowgu waa iska taqaanaa waa magacyo badan yahay laakiin magac aan ka hayno oo oo dadka ay u yaqaaneen deegaanka macalin deere waa ayaa la yidhaha ninkan kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa wasiirka amniga ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya xasan xuseen maxamed oo khadka telefoonka ugu warramayay jamaal axmed cusmaan
haweenka uurka leh iyo kuwa dhalaba ee ku nool meelaha fogfog ee dalka malaawi waxay gargaar ka helaan xarun caafimaad oo ay soo wacaan oo bilaash ah xarunta ayaa waxaa isku xirtaa hooyooyinka uurka leh ee ku nool miyiga iyo shaqaalaha caafimaadka iyaga oo helaya daryeel caafimaad lameeg masina ayaa warbixintan nooga soo diray lilongwe oo ka tirsan dalka malaawi waxaa soo jeedinaya ibraahim xasan daandure
xaruntan caafimaad oo ah mid la soo waco ayaa ah meel u dhexaysa dadka degan meelaha aadka uga fog cusbitaalka iyo shaqaalaha caafimaadka laakiin ma aha goob caafimaad ee waa meel dadka laga waco shaqaalaha xaruntan ayaa ah kuwo loo tababaray hooyada dhallaanka iyo caafimaadka carruurta waxayna ka jawaabaan su'aalo iyagoo talooyin siinaya hooyooyinka uurka leh george tabala waxa uu ka mid yahay shaqaalaha xarunta we tackle almost all the problems, but mostly the cause we receive mostly uh, focus on nutritional and sexual and reproductive health.
waxaan la tacaalnaa badi dhibaatooyinka caafimaadka laakiin waxaan sida badan xoogga saarnaa arrimaha la xidhiidha nafaqada h i v da hooyada uurka leh iyo caafimaadka ilmaha adeegga xaruntan ayaa mid guud ahaan lagu bixiyo talooyin caafimaad khadiija kanaji oo adeeg loo fidiyey ayaa waxa ay joogtaa jijewa
It was during the night when the body of this child became unusually hot. When I called the hotline of workers, they advised us to immediately.
waxay ahayd habeenkii markii aan cunugan jidhkiisa ka dareemay kulayl aan caadi ahayn markii aan wacay shaqaalaha xarunta waxay igula taliyeen inaan si dhaqsa ah caawimaad uga raadsado xarun caafimaad oo ii dhow markii aan aaday halkaasna waxaa lay siiyey talo ah inaan daawo u iibiyo haddana waa uu fiican yahay shaqaalaha xaruntan wicitaanka ayaa waxaa dusha kala socda oo maareeya kalkaaliyaal caafimaad oo la tababaray si loo hubiyo talooyinka caafimaad ee ay bixiyaan xaruntan ayaa maalintii waxaa soo waca ku dhowaad boqol qof waxaana la aasaasay sannadkii labada kun iyo kow iyo tobankii carla polivert waa madaxa xarunta Originally, CCPF was a maternal newborn child health service, and so the tips and reminders are based on maternal newborn child health messaging. So a woman's um, time of pregnancy, it's tailored around that.
asal ahaan xarunta c c b f waxay ahayd xarun fulisa adeega dhallaanka waxaana fariimaha iyo talooyinka ay ku salaysan yihiin iyaga marka hooyada ay uur leedahay ilaa uu cunugu sannad ka gaaro waa lala socdaa waxaa la xusuusiyaa wakhtiga tallaalka iyo cunto qaadashada shabakadaha telefoonada ayaa gacan siiya mashruucan charles kamoto waa madaxa airtel malawi Our customers are, uh, are given access to, to Coach Patrachapafoni hotline for free. Uh, and at the end of every month, uh, we also broadcast uh, messages to sensitize.
macaamiishana waxaa galaangal loo siiyaa in ay bilaash ku wacaan xarunta dhammaadka bil kasta waxaa baahinaa fariimo si aan u dareensiino macaamiisha aan ka warqabin adeega si ay uga faa'iidaystaan
in ka badan boqolkiiba toddobaatan ayaa tuulooyinka malawi waxa ay cusbitaalka ugu dhow ay u jiraan ilaa iyo labaatan kilomitir dowladduna waxay haatan ku tala jirtaa in xarunta wicitaanka ay ku darto nidaamka caafimaadka ee dalkaasi muddo sanad gudihiisa
ibraahim xasan daandure oo noo soo koobayey warbixintii lameeg masiina uu ka soo diray lilongwe oo ka tirsan dalka malawi
maxkamadda dastuuriga ee dalkaasi uganda ayaa waxay sharciyeysay in laga saaro xadidaadda da'da qofka hogaaminaya dalkaasi taasi ayaa u ogolaanaysa in talada dalkaasi uu hayn karo weligiis madaxweyne weyne museveni oo muddo dheer hadda ka talinayo dalkaasi uganda warbixintan imbela uganda ayaa waxaa noogu soo dirtay xaliima uthmani waxaana soo jeedinaya jaamac bulle jaamac kadib dood socotay muddo kow iyo toban saaca ayaa afar ka mid a shanta garsoore ee maxkamadda dastuuriga ee uganda waxa ay diidmo ugu jawaabtay dacwaddii ka dhanka ahayd sharciyeynta in dastuurka dalkaasi laga saaro xadidaadda da'da ruuxa madaxweynaha ka noqonaya uganda sharciga hadda uganda ka jira ayaa qeexaya in qofka jira toddobaatan iyo shan sano iyo wixii ka weynba uusan hoggaamin karin dalka madaxweynaha hadda talada haya ee yuweri museveni oo hadda toddobaatan iyo saddex jir ah ayaysan suurtagal u noqoteen inuu xilka u tartamo mar kale xilliga ay madaxweynenimada loo igmaday soo afjaranto sannadka labada kun iyo kow iyo labaatanka dad badan oo ka soo horjeeda isbeddelka lagu samaynayo dastuurka ayaa sheegay in markii horeba dalka uu la daalaadhacayay dhibaatooyinka ay ka midka yihiin musuq cadaalad darro iyo adeeg xumo ka dhalatay labiiyo soddonkii sano ee uu talada dalka hayo yuweri museveni garsoore kenned kahuru oo ka mid ahaa garyaqaanadii go'aanka gaaray ayaa ka hor yimid isbeddelka la meelmarinayay
waxaan u arkaa kula dhawaaqayaa in mid iyo gebi ahaanba isbeddelka lagu samaynayo dastuurka sannadkan labada kun siddeed iyo tobanka uu sharci darro yahay sidaas darteedna uu waxba kama jiraan yahay wax kasta oo lagu soo daran inay tahay in dastuurka uganda laga tiro sida oo kale intii lagu guda jiray isbeddelka lagu samaynayo dastuurka uganda ayay sharci dejiyayaashu waxa ay ka doodeen inay xilligooda dheeraystaan iyaga oo wakhtigii shanta sano ahaa ay u beddelanayaan toddoba sano balse ugu dambayntii shanta garsoore ee maxkamadda dastuuriga ee uganda ayaa gaashaanka u daruuray iyaga oo tillaabadaas ku sheegay mid danaysi ah islamarkaasna ka soo horjeedo habdhaqanka dowlad wanaagga garsoorayaasha ayaa warkooda ku daray in wakhtiga loo kordhin karo xildhibaanada keliya xilli lagu jiro xaalad deg deg ah ama xilli dagaal haddii ay dhacdana xilligaasoo kale waxa ay oggolaanayaan lix bilood un in la kordhiyo wakhtiga hogaamiyaha mucaaradka uganda weni kiisa oo ka mid ahaa dadkii dacwadda geeyey maxkamadda ayaa sheegtay diidmada garsoorayaasha ee xilli kordhinta xildhibaanada inay tahay mid cashir u ah sharci dejiyayaasha uganda
saaxiibaday oo u malaynayay inay micno ugu fadhiyaan ayaa hadda ogaaday in sharcigu isaga keliya qoseeyo inuu helo xujola'aan dhanka da'da ah iyagana uu ku meel gaadho xerilaalyaha guud ee uganda musuwigma rukutana waa uu ku farxay midhaha dood sharciyeedka maxkamadda dastuuriga ee uganda
waxa uu ahaa go'aan miisaaman waana mid sawir wanaagsan oo dhammaystiran ka bixinaya nidaamkeenna ku dhaqanka sharciga waxayna ahayd guul laba dhinaca waxaana ku guulaysannay qodobada qaar kuwa naga soo horjeedana waxa ay ku guulaysteen dacwadaha qaar reer ugandana waa inay sugaan doorashada labada kun iyo kow iyo labaatanka si ay malaha u keenaan isbeddelka ay dalkooda u rajaynayaan
halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan faaqadaada toddobaadka waxaa soo jeedinaya jaamac buule jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada faaqidaadda jimcaha ee toddobaadkan tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya soomaalidu waxay siyaabo kala duwan uga sheeganaysay faragelinta shisheeyuhu ay ku hayaan soomaaliya hab ciidan iyo mid caqliba ha ahaatee hadalhaynta bulshada doodaha indheergaradka iyo dareenka siyaasiyiinta qaarkood maxaa ka jira waa qormadeenna toddobaadkan ee faaqidaadda jimcaha oo aannu diiradda ku saarayno saamaynta ay shisheeyuhu ku leeyihiin go'aammada siyaasadda ee soomaaliya maanta oo ay muuqato diifta ay dowladdii adduunka ugu xoogga weyneyd ee maraykanka u geysatay faragelinta iyo saamaynta uu ruushku ku yeeshay doorashadii labadi kun iyo lix iyo tobankii maxay noqon kartaa saamaynta ay ku leeyihiin shisheeyuhu soomaaliya oo ah waddan markiisii horeba tabar yaraa labaatan sanno dowlad la'aan ahaa xukuumadihii isaga dembeeyey ee dibudhiska hannaanka dowladnimada ahna ay waardiye ka yihiin dowlado shisheeye oo qaarkood danaha ay leeyihiin ay qarsoonayn run ahaanteeda waa halkeedee soomaalidu waxay aad isu gaadhsiisay in tiirar badan oo ka mid a tiirarka ugu waaweyn ee siyaasadda soomaaliya ay dibadda inooga yimaadeen ayna yihiin qorshe lagu ambinayo soomaalida wakhti badanna ay la gaadaa dhici doonto tan dambaa daran halka maanta aannu joognana waa tillaalkii mushkiladda berri ayay dadku qaar qabaan tusaale waxaa loo soo qaataa nidaamka federaalka iyo awood qaybsiga afar dhibic shan oo labaduba etoobiya loo nasbeeyo sidaa oo kale waxbarashada soomaaliya waxaa xoog ku leh manaahijta waddammada shisheeye sida masar kenya etoobiya iyo khaliijka iyo hay-ado caalami ah oo yunesko ay hormuud u tahay tusaalooyinka kale ee soo noqnoqdaa waxaa ka mid ah calaaqaadka maamullada iyo waddammada deriska ah ciidamada sida sharciga ah iyo si aan sharci ahaynba uga howlgala deegaanada qaar doorka shakhsiyaadka caanka ah oo ka socda dalal iyo hay-ado caalami ah oo ay ugu horreeyaan qaramada midoobay iyo etoobiya sida michael kittin iyo jenaraal gabre heshiisyada ganacsi ee dekeduhu ay ugu horreeyaan dhacdadii taariikhiga ahayd ee jigjiga ee shirkii qowmiyadaha etoobiya oo ay madaxda soomaaliya ka qayb galeen iyaga oo marti ah balse dareen ku abuurtay bulshada soomaaliyeed sannadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii ugu dambayntii keenistii ciidamada etoobiya ee dalka ilaa iyo caasimadda ee dowladdii allaha u naxariistay madaxweyne cabdulaahi yuusuf axmed booqashadii madaxweynihii hore mudane xasan sheekh maxamuud ee magaalada jigjiga iyo heshiiskii hordhaca ahaa ee dekedaha uu madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo la galay etoobiya haddii aan aragtida guud ee dadweynaha ee saamaynta shisheeyuhu uu ku yeeshay go'aammada arrimaha siyaasadda ee soomaaliya ee hordhacooda halkaas ku dayno maxaa ka dhab ah dareenkaasi haddii uu jirana intee ayuu la egyahay waa qormadeenna faaqidaadda jimcaha ee toddobaadkan waxaa igala qaybgelaya bara sare cali ee cabdi oo loo yaqaan cali daahir waxa uu waxbarashada sare ka dhigaa jaamacadda british colombiya ee magaalada vancouver dalka kanada hadda waxa uu ku sugan yahay magaalada edmonton ee isla kanada barasare afyare cabdi cilmi oo jaamacadda qatar ee magaalada dooxa ka dhiga xidhiirhka caalamiga hadda waxa uu afyare ku sugan yahay isla edmonton ee dalka kanada xasan aadan hoosow waa dhaqaalayahan deggan dalka kanada la taliyana u ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda gudaha ee gobolka albeerta ee dalka kanada waxa uu xasan hadda ku sugan yahay magaalada beran ee dalka switzerland iyo korneyl cabdikariin warsame cali geesood xeeldheere dhanka amniga ah oo ka tirsanaan jiray hay-addii nabad sugidda burburkii ka hor waxa uu ku sugan yahay magaalada seattle ee dalka maraykanka oo deegaankiisa ah ugu horreyn dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda jimcaha ee v o a aan ku horreeya barasare cali daahir maxaa ka mid a siyaabaha waddamada ay saamayn ugu yeeshaan mid kale oo ay dano dhaqaale amni iyo siyaasadba ka leeyihiin maadsani jaamac siyaasaddu sida aynu ognahay runtii ma aha wax wanaag ama ixsaan la isugu sameeyo waa tartan ayay yidhahdaan siyaasaddu tartankaasuna inta badan xataa midka adiga ku caawimayahay danta uu kaa leeyahay inuu kaa gaaro weeye ujeedadiisu marka siyaasaddu ma aha mid lagu wada guulaysto ama xiriirka siyaasaddu waa mid dadka qaarna ku guulaystaan qaarna aysan ku guulaysan dawladuhuna tartan ay ugu jiraan adduunka oo dhan xiriir marka toosa ayaa ka dhexeeya siyaasadda qofku inuu isagu xor u yahay ama waddanku xor u yahay iyo awoodda dhaqaale oo waddankaasu leeyahay labadooda marka waxaa u dhexeeya wax yacni lagu yidhaahdo afka ingiriiska policy ama public policy oo ah sida dawladdu masalan ay go-aan uga gaari karto horumarka waddanka iyo sloo sida loo qaybinayo khayraadka waddanka marka marka laakiin siyaasadaadu adiga aadan xor u ahayn waa adkaanaysaa inaad samaysid siyaasad dhaqaale waa adkaanaysaa inaad samaysid siyaasad horumar waa adkaanaysaa inaad samaysid si- siyaasad istaraatiijiya ah oo xeel dheer oo mathalan waddanku meesha u socda soomaaliya marka taariikhdeeda burburkii waxaa la dhihi karaa xataa wax yar ka hor ama intii ka dambaysay oo dhan waa sideed iyo labaatan sanaa filaya lama oran karo soomaaliya waa waddan xor ah marka la eego oo la cabiro macnaha waddanka xorta ah waddanka xorta ahi marka waa inuu isagu marka uu xor u yahay inuu sameeyo siyaasadda horumarka waddanka siyaasadda dhaqaalaha siyaasadda amniga marka intaas hore marka la isku wada daro waaya haddaynu dhammaantood midnid u taabanno waa adkaanaysaa inaanu ka helno wax soomaalidu ay xor xor si u tahay.
fiican waad mahadsan tahay eh, barasar cali barasar afyare ayaan kusoo dhaweynaya maxaa ka mid a waxyaabaha uu waddan isticmaali kara siduu saameyn ugu yeesho dal kale danihiisana uga gaaro Een, eh, waa mahadsan tahay Eh, waxaan kaloo eh, leeyahay soo dhawaada dhammaan dadka dooda nagala qaybgalaya iyo dadweynahaba professor cali oo dab- dabcan macalimiinteeda kamid ahana meesha waa joogaa marka xoogaa malaha waa laga habboonaa inaan eh, aan anna aan meesha aan aan hadal ka daba iraahdo war iyo dhammaantii een, waxaa muhima waxa waaye dowladuhu way kala danaystaan Eh, faragelintuna ama ha xumaata ama ha samaatee waa wax la socda hadda caalamka jira Een, soomaalida iyo cid walba hadda adduunku qaabka u samaysan yahay waa qaab globalized sidoo hodana la kala leeyahay oo la kala adeeganayo la kala danaysanayo marka dal kasta waa lagu tijaabinaya waa lagu dayayaa in laga danaysto hab kasta oo markaas eh, wax uga soo galaan caalamkan oo oo oo marka siyaasadda international relationska hadda ugu awooda badan leh waxaa la yidhaahdaa realism o cid ku danaynaysa oo adiga danahaaga ku eegaysa ma jirta adigaa lagaa rabaa dowlad ahaan inaad waardiyeysato marka sida oo ah, cali daahir hadda sheegay waa sax oo oo soomaaliya awood ama leverages fara badan oo ay dibadaha waxa uga imaanaya ay iskaga celiso oo ama amniya ama dhaqaalaha ama wax kalaa ma jiro dee tusaalena waxaaba hadda kuugu filan dowladnimada soomaaliya ee hadda meesha lagu hayo Eh, shirki hadda ugu dambeeyey ee belgium waxaa ku qoran afarta area oo oo mid walba waa lagala xisaabtamaa af- lix bilood oo kasta waa loo yeeraa waxaa la yidhaahdaa bal eh, arrimihii aan idiin dirnay maxaad ka soo qabateen inclusive politics maxaad ka soo qabateen amnigii maxaad ka soo qabateen economic development maxaad ka soo qabateen marka waa inay saxaan oo la tigareeyo oo oo oo marba dhinac laga sameeyo marka macnaha waxa waaye annagu hadda meesha ay waxa iyagu joogaan waa wax iska bilow ah oo tabar yar mana lihin eh, awoodihii iyo leverageskii marka dadka soomaaliyeed ee cabanaya ee faragelinta ka cabanayana waa sax waxay arkaan waxay wax- waxweyn ay u jeedaan waaya waan u Marka- imaanaynaa waan u imaanaynaa tan dadka soomaaliyeed ah waana su-aasheeda tan xigta maxaa ka dhabaa dareenka ah in saameyn xoogan ay shisheeyuhu ku leeyihiin arrimaha go-aanka gaarista siyaasadda soomaaliya waxaan kusoo dhoweynayaa marka hore korneyl geesood bismillah horta waa ku raacsanahay een, aqoonyahanadii iga horreeyey een, barnaamijkana waa barnaamij aada u ballaaran marka anigu waxaan u leexanayaa dhinaca amniga faragelinta ayadoo iska jirta aya- haddana waxaa jirta een, arrimo kale oo ama aqoon la-aan keentay ama experience dowladnimo la-aan keentay oo ah hadda haddaan ka soo qaado amniga waxaanu haysanaa ciidamo aada u fi- u tiro badan runtii dhibta waa baran laakiin aad moodid mid kasta in uu wato dishibliinkii iyo wixii uu kasoo bartay waddankaas oo ah mathalan waddanka etoobiya uganda kenya ama wadamada yurub ee ciidanka noo soo tababartay cadowga ay lahaayeen iyo cadowga uu soomaali leeyahay waa kala gedisan yihin marka askarigana loo soo tababaro markuu uu waddanka kusoo noqdo macnaha waa maskaxdiisu waa faaruq waxaa ku jira een, macluumaadkii iyo cadowgii iyo istaraatiijiyadii uganda sidaa awgeed waxaa keliya oo noo jooga waa wiil soomaaliya oo tuutiyi qaba lama dhihi karo fara- faragelin laakiin dee sidii ragga iga horreeyaba sheegeenba soomaaliya in la faragelinayo waxaa u joogay caddaynteeda hadda eh, ugu dambeysay shirkii Brus- eh, brussels jawaabtaadii haa baa tiri waxaadna tusaalaad u gudubtay marka waxaan eh, kusoo dhoweynayaa xasan aadan hoosow xasan eh, intee in la eg ayay wax ka jiraan mase jirtaa in saameyn xoogan lagu leeyahay go-aanka gaarista arrimaha siyaasadda soomaaliya aad iyo aad baad umahadsan tahay jaamaca dhammaan eh, professor cali iyo professor afyare iyo cornel cornel guset intaba waan salaamaya Eh, hadda run ahaantii wax qarsan maaha oo soomaaliya tan iyo markii ay xorriyadda qaadatay xitaa way jirtay arrimahan shisheeye inuu kaalin ku leeyahay Eh, sababtii inaan hantiwadaad qaadano oo xilligii militariga waxaa keenay in uu shisheeye ay saameyn nagu leeyihiin in ajnabi uu saameyn nagu yeesho wax xun maaha oo adduunkan wuu isi furan yahay oo dadku way kala faa'iidaystaan way kala daneystaan way isqanciyaan Eh, laakiin mar walba waxaa muhiim ah dal- dalka inuu leeyahay siyaasad asaga u madax bannaan oo danihiisa si ah, madax bannaanihi uga fikiri karo laakiin sida uu professor cali sheegayba siyaasaddu waa tartan furan oo waa la kala danaystaa oo wax keliya oo soomaaliya loogu daran yahay ama dalalka africa loogu daran yahay ma aha oo e, tusaale caalami ah baa jira oo e, markii dagaalkii labaad adduunka u dhacay ee yurub burburtay oo hantideedii ay baaba'day dalka saaxiibka la ahaa ee dhisay oo marshall plan keenay oo i m f iyo world bank sameeyey britain woods uh, system iyo waxaanoo dhan sameeyey maraykan buu ahaa laakiin ninkii waxaas oo dhan alifay oo la dhihi jiray harry dexter white asagaa dhammaan dhaqaalihii adduunka wuxuu u qaabeeyey qaab u faa'iideeya dalka maraykanka taasoo yurubna ka dhigtay dalal hoos jooga dalka maraykanka dhaqaale ahaan marka adduunka oo dhan bay ka dhacdaa soomaaliya hadda haddii ay tahay dal burburay soomaaliya waa dal burburay oo aan awood lahayn marka waxaan waxaa qasab ah inuu adduunka u yimaado oo uu u gargaaro uu kaalmeeyo dib u dhiskeeda uu ka qayb qaato shirarkan oo dhan aan aragno ka dhacaya belgium ka dhacaya london ka dhacay meelo kale oo kala duwan oo new deal iyo road map iyo waxaan la dhihi jiray shirarkaas oo dhan waa faragelin shisheeye oo soomaalida siduu professor afyare sheegay sanad walba ay soo gudbisto warbixin marka way jirtaa faragelinta shisheeya maxaa lagu laga xusi karaa saameynta cad ee wadamada kale iyo hay-adahuba ku yeesheen go-aanka arrimaha siyaasadda soomaaliya ee dhowr iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay marka laga tago rofesor avyare inta aad carabka ku dhufatay ee iskala xisaabtanka halka ay marayaan waxyaabihii la isku afgartay ee dowladda hadda jirtay iyo kuwii ku horreeyeyba ay la yeelanayeen wadamada sida loo dhigo daneeya arrimaha soomaaliya tusaalooyin la taaban karo oo saameynta go-aanka siyaasadda ma jiraan waa jiraan malaha waxaa la dhihi karaa maba dhicinba go-aan ee aan saameyn aan dibadeed ayna involved kuayna ayna ku lug lahayn maba dhicinaaba la dhihi karaa intay doonto saameyntaasi hala ekaata ama ra'yiga oo waxaasi kasoo fulaya ha noqoto ama ha noqoto markaa cidda markaa fulinaysa ha noqoto soomaalida dhibaatada u dheer waxa waaye waa qaybsan tahay oo oo aada maadaama ay u qaybsan tahay hab gobollo u qaybsan tahay siyaasadeedii go- dhexe ay u qaybsan tahay waxa ugu daran hadda waxa waaye waxay noqotay haddii la rabo in powerka la gaaro oo qof uu madaxweyne noqdo waa inuu intuu dal shisheeyo ama shirkado shisheeyo intuu lacag kasoo qaato uu iibsado awooddii dalka oo uu markaa amataa madaxweyne ku noqdo ama jago kale uu ku helo ama xitaa baarlamaan uu ku helo marka taasi waxay keentay marka in hadhow dowladahaas ama ama shirkadahaasi ay ay u sahlanaato inay danahoodii si cad uga fushadaan waana soo noqnoqotay runtii arrimahaasi aad bay usoo noqnoqotay waxaana muuqata inay sii socon doonto marka waxaad arkaysaa go-aamada badidooda iyo waxaa isku xiran siyaasiga danahi danihiisa oo survivalka oo regiim labadaasaa isku xiran waad mahadsan tahay su-aashayda soo socoto waxa ay u furan tahay dhammaantiinba profesor cali ayaanse ku horeynayaa ma jirtaa in ay wax ka jiraan ama ay dhab tahay dareenka shacabka ee ku aadan afar dhibic shan awood qaybsiga ah iyo weliba nidaamka federaalka inuu yahay mid aysan soomaalidu ayada curinin oo ay keensatay laakiin dusha looga keenay ayna ka mid tahay saameynta go-aamada siyaasadda ee soomaalidu ay shisheeyuhu ku leeyihiin waa sidaa sheegaysa jaamac oo waa xaqiiqdu waxa weeye afar dhibic shan macnaheedu horta wuxuu ku salaysan yahay si aad og tahay in la dulmiyo dadka qaar ka mid a soomaalida oo xaqooda iyo xuquuqdooda laga dhigo mid aan la sinayn dadka intiisa kale taasu marka waxay keenaysaa isla markiiba inaynu yeelayno wadankii ay ka soo baxaan muwaadin koobaad iyo muwaadin labaad iyo muwaadin saddexaad iyo muwaadin afraad taasuna dhibaato weyn ay ku keenaysaa xorriyadda waddanka madaxbanaanida waddanka iyo horumarka khaasatan waddanka sababto si masalan cadaarad loo sameeyo waddankuna waddamaduna waxay ku horumaraan in ay jirto ra'yi ama in la aaminsan yahay inay jirto cadaalad taasu marka markay meesha ka maqan tahay inta badan waxa weeye waxay dhaawacaysaa maskaxda dadka iyo awoodda xoogga dadka waxa la yidhahdo si ay wax u qabtaan oo horey ugu maraan marka waxa weeye waa jirin marar badan oo laga hadlay taas shirarkii matalan lagu qabtay soomaaliya qaar baa looga hadlay ilaa iyo hadda waxaad u adiga arkaya sababta waxa weeyaan waa wax inagu aynaan awoodii lahayn inaynu wax ka bedelno taasu marka waxa weeye haddiiba ay tahayba tii salka saaska u ahayd ama salka saldiga u ahayd systemkeenna siyaasadda systemkii marka siyaasadda ama nidaamkii siyaasadda oo isagu ahaa wixii u ahaa hormuudka horumarka waddanka iyo xorriyadda waddanka iyo waddanka wuxuu qabsanayo o dhan ayaa marka waxaa ku jira dhaawac toosa oo wax weyn gaarsiinaya nidaamka federaaligaas aad og tahay isaguna hawshiisu ma yara haddii soomaaliya intay isu imaan lahayd ay ka tashan lahayd oo oran lahayd hab federaaliya ayaanu samaysanaynaa waxaa runtii jirta xataa isticmaalka ka hor ama intaan soomaalidu dawlad noqon waxaa jiray xab xeereed ama xal xab dhaqameed lagu magacaabi karo federaali oo dadku soomaalidu meel- meelo kale ayay kala duwanaayeen laakiin weli waa isku xirnaayeen tanu laakiin waxa weeye laynama weydiin innagaba wuu og yahay masalan hadda ka hor waxaan ka sheekaysanayay professor afyare samayskii distoorka oo hadda weli bannaan kalena kusoo samaynayo lana kusoo bedelayo marka markaad isku wada dartid waad garan kartaa meesha ay wax ka bilaabanayaan marka aysan sidii la rabay ahayn ma dhici karo waddanku inuu horey u socdo ama xor noqdo waaya waa waxaan marnaba dhici karin xasan aadan hoosow run ahaantii waxyaabahan haddaan soomaali nahay waxaa caado noo ah in eh, waxyaabaha dacfiga annagu aan leenahay inaan dadka kale u saarino tusaale ahaan markaad aragto eh, aniga waxaan ka mid ahaa dal- dadkii dalka joogay markii ay dagaaladan ay dhacayeen eh, markaad aragto aad eh, soomaalida hogaamiyeyaasha ah warqadaha ay eh, dowladaha shisheeye u gudbinayaan waxaa ku qoran eh, qabiil iyo beelo iyo wax noocaas ah marka qofka ajnabiga ah marka uu arko in waddankan ay dhibaato ka taagan tahay dhammaan warqadaha iyo waxyaabahan loo soo gudbinayana ay ku xusan yihiin waxan xalka keliya uu keeni karo waa in uu yidhaahdo hadde waxaad mar walba ka sheeganaysaan wax ku qaybsada marka four point five xitaa haddii ay ajnabi keeneen w- dadka raba ee hadda ku dhaqmaya waa soomaali dastuurna kuma qorna meelna kuma qorna wayna ka gudbi karaan laakiin mar walba qaab ay uga gudbaan oo ra'yigooda ah ma hayaan marka sh- shisheeye keliya eh, eedu ma laha oo soomaalida inta badan leh midda federaalka ah eh, run ahaantii federaalka waa wax saxa hadda soomaali ay wanaag ku gaari karto aniga iga- iilama muuqdo midda aan ka eegayana ma aha arrimaha siyaasadda oo keliya waxaan ka eegayaa dhaqaale dhowr gobol oo soomaali ah baa jira hadda oo maamul goboleed ah mid walba wuxuu leeyahay lixdan wasiir b- eh, boqol iyo dhowr xildhibaan boqol iyo dhowr agaasime intaasuba waxay rabaan mishaar waxay rabaan amni waxay rabaan gunno waxay rabaan b- eh, fursad walba jago walba oo la abuurana waxay abuuraysaa fursad musuq maasuq marka intaas oo dhan qofka dhaqaalihiisa bixinaya ma aha soomaali ma noqon doonto waxay soomaali oo dhan marka haddii federaalkan ay ku socoto eh, waxay noqonaysaa dowlad dowladaha kale ku xiran oo mar walba tuugsata ma noqon doonto dowlad madax bannaan oo ayada isbixisa laakiin Eh, qodobka laakiin Ha.
federaalka ma wax anagu aan dooranay baa sidii aad kii horeba u dhigtay oo aad u tiri inkasta oo ay dad kale noo keeneen haddana waa waxaan anagu raadinaynay wax ku dalbanaynay run ahaantii federaalka eh, soomaali waxay tiri eh, kalsooni darro baa keentay soomaalidaa dhahda marka haddii ay kalsooni darro ay sheegtaan waxay l- d- eh, waddo kale uma furna ajnabiga soomaalidii baa waxaas rabta oo kalsooni darri baa nahaysay leeyihiin marka hadde wixiina kala qaybsada in la yidhahdo waa wax meesha ku jira laakiin dastuurkii waa qabyo soomaalida way ka gudbi kartaa laakiin markaad shaashadaha eegto markaad eegto wacyiga da- dadka waxaad arkaysaa dadka ku dagaalamaya ee xafladaha u qabanaya oo oo oo wacyiga ummadda si qaldan u dhisaya waa isla soomaali m- uma malaynayo inuu ajnabi ka dambeeyo marka ajnabigu wuxuu noo sameeyaa oo keliya waxyaabaha aan tusno in aan annagu raalli ka nahay aad ayaad u mahadsan tahay ee korneel geesood intee in la eg ayay arrintaasi ay jirtaa waxaan rabaa inaan aan- aan weli ku ekaado oo oo baaqi ku noqdo am- amniga waayo isagaan aqoon u leeyahay four point five-ka wuxuu dhibaato badan ku hayaa siyaasadda ka sokow amniga sababtoo ah taliyayaasha ciidamada sareeyayaasha taliyayaasha guutada kuwa ururada intaasoo dhan waxay ku yimaadaan qaab ah qaab beeleer oo lagu qaybsaday four point five oo macnaheedu yahay waxaa dhici karta shaksi in uu ku noqdo taliyo ciidan because beeshiisa ayaa iska leh maarkino meesha oo oo xisaabtii la dejinayay bay kusoo aadi taasna waxay keenaysaa een, dhibaatooyin badan oo hadda magaalada xamar ka socota oo ah in amniga si looga hortaga la waayo waayo nin shacaba ama aqoon leh ama professora laakiin aan amnigii aqoon u lahayn ayaa wuxuu u helayaa fursad in beeshiisii ay u hesho taliyahaas ee taliyo guutahaas ama ururkaas taan aaminsanahayn aniga runtii four point five-ku waxaan aaminsanahay inuuna ka imaan maxka- maxka- eh, eh, maskaxa iyo caqli soomaaliyeed waaya aad iyo aad ayaad umahadsan tihiin dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka faaqidaada jimcaha oo idinkaga imaanaya washington ee laanta afka soomaaliga v o a waxa aanu kusoo qaadanaynaa qormadeena toddobaadkan ma jirtaa in ay jirto saameyn dhinaca go-aan qaadashada arrimaha siyaasadda ee shisheeyuhu ay ku leeyihiin soomaaliya waxaa marti iigu ah barasare cali cabdi oo loo yaqaan cali daahir oo bara ka ah jaamacadda british columbia barasare afyara cabdi cilmi oo bara ka ah jaamacadda qatar xasan aadan hoosow oo dhaqaalayahan soomaaliyada degana dalka canada islamarkaana la taliyo u ah wasiir ku-xigeenka gudaha ee dowladda alberta ee dalka canada iyo cornel cabdikariim warsame cali geesood oo xeeldheere ku ah dhanka amniga kana tirsanaan jiray hay-addii nabad sugidda burburkii ka hor haddii aan markaa kusoo noqono sidaa aad rofesor cali iyo afyaraba afka ku dhufateen waxaad sheegteen in dana la kala yeesho ama la kala danaysto inaysan ahayn wax cusub ayna tahay arrin soo jireen ah iyada oo marka halkaa laga duulayo lana eegaya tabarta dowladaha soomaalida soo maray ee wakhtigan burburka ma jiraan wax ka duwan inta ay hadda siyaasiyiintu sameeyeen oo ay saamay samayn kareen si looga badbaado saameynta xoogga leh ee la sheegay in dowladihii soomaaliya ay shisheeyuhu ku lahaayeen rofesor cali ayaan ku bilaabaya jaamac waxaan leeyahay anugu taas waa samayn kareen fursad badan ayay haysteen waxaana xaqiiqdu tahay marka la eego shacabka soomaaliyeed dhibaato kasta uu soo maray waa shacab wanaagsan oo baahi badan u qaba nidaam wanaagsan oo xor ah marka lama dhihi karo maaragtay sidii hadda ragga kaloo meesha ku jira iyaguna ay sheegeen wixii inaga aynu samaynayn dad kale unbaa inoo sheegay xaqiiqdu waxa weeye waynu dooranay dad waynu ku faraxnay wax badan baynu filaynay haddana mid kaleynu dooranay waynu ku faraxnay waxaynu filaynay isbeddel kale haddana mid kalea la doortay aad baa loo farxay waxaa la yidhi wax fiican baa soo socda waxa laakiin dadku inta badan aysan fahmin waxa weeye sidii profesor afyara sheegay in dhammaantood inta badan specially doorashooyinkii ugu dambeeyey oo dhan kulli banaanka lagu soo diyaariyey oo dadkaas waxa lagu bixinayo dhammaantood ay ahaayeen wax banaanka laga keenay si marka taa loo bedelo ma aha oo keliya inaynu ka fakerno masalan dadka madaxda noqday sida masalan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waa inaynu ka hadalnaa xildhibaanada iyo mas-uuliyadda saaran masalan xildhibaanada oo ah iyagu hadda kuwa inoo doorta dadka madaxda inoo noqda iyaga ayaa doorta madaxweynaha iyagaa doorta si aan toos ahayn ayay u doortaan mataqaana ra-iisul wasaaraha madaxweynaha soo magacaaba iyagaa markaas yani siiya ansixinta iyagaa marka si aan marka toos ahayn mas-uul weli ka ah samaynta wasiirada marka waxa weeye wadankuna sidiisaba xagga xildhibaanada hay-adda legislative assembly oo baarlamaanka ah marka awoodeeda ay sidii la rabay oo si masalan dan ugu jirta waddanka soomaaliyeed ay u isticmaasho taas ayaa wax badan laga bedeli karaa oo marka qof ka soo horjeeda lacagta banaanka laga keenayo oo soomaaliya qof ka soo horjeeda in uu noqdo qof la gatay sababto marka adiga lacagta lagu siiyo lagu doorto dowladda ayaa ku gadatay ayay noqonaysaa waaya qof masalan dantiisa arkaya inay ku xiran tahay shacabka soomaalida oo aan lacag haysan laakiin barnaamij wada horumara iyo mataqaanaa wax wanaagsan waa muhiim in markaa baarlamaanka uu sidaa u fakero oo ay bilaabato qofkaas inuusan awoodda banaanka istaagin waa tahay barasare afyare cabdi cilmi ma jiraan wax ay siyaasiyiintu samayn kareen si looga badbaado saameyn xoog leh inay dhacdo sidii wax loo fakeri lahaa ama loo samayn lahaa haddii ay wax u dhici lahaayeen dee dalla-aanba maanan ahaneen maanta oo horta nimanka siyaasiyiinta markii horena dalka ayagaa burburiyey markii la daba qaban lahaana ayagaan runtii sidii la rabay u dhaqmin haddana ayagaa caqabada ugu horeysa caqliyadooda qaybsan ee sectarianka ayaa caqabada ugu horeysa taasi horta intaas waa wa wa waa intaan ka dhihi lahaa waxaan rabaa keliya si deg dega inaan wax u qeyraahdo qodobka ah ee taariikhdan hadda oo federalismka iyo wax laga sheekeeyey markii ugu horreysay soomaalida xisbigii digil iyo merefle ayaa soo jeediyey kontomaad laakiin hadda sida ay u samaysan tahay oo ah building blockki ayay sal ku leedahay marka taas ta si cad oo dheera wax looga qoray oo dad badanaa wax ka qoray building blockska iyo meeshuu ka yimid iyo dowladda etoobiya xitaa markay keentay warlordiska kalama kalama hadlin qolo igad bartiner forum la dhihi jiray ayay kala hadashay oo ay ka iibisay markaasay habkan hadda designka oo hadda u u samaysan yahay ayay ayadoo ah ay keentay oo sagaashan iyo toddobadii iyo sideedii iyo sagaalkii iyo ayaa wax laga qorayay marka horta taa intaasaan ka leeyahay muhiimna ma aha sideedaba yacni nidaamka dawliga ah oo aan haysanoo dhan baaba dibadda nooga yimid marka in oo wax cusub banaanka ka yimaadaan ama decentralization ha noqdo ama ha noqdo federal ama ha noqdo wax kale waxaasi inay meesheenna ka shaqayn karaan danaheennana aan ku fusho karno unbaa laga fiirinayaa annaga hadda dhibaatooyinka waaweyneenna haysta waxaa ka mid a dastuurka dastuurkaas cid walbaa iskale oo a mashruuc uu noqday waan xasuustaa markii hore qolo ololaha umpos iyo u n d p a waxay rabaan ka samayn jiray markii dambena wuxuuba iska noqday wuu ka daray xaqiiqatan marka mararka qaar waxaad leedahay waxa markii mashruuc loo haayo fundin ah waxaad leedahay arrintaasaa fundin loo haayaa lacag loo haayaaye la imaada soomaalida dastuur waa lahayd hadday ku dhaqmayso ma laakiin maba maba aysan maba Waaya.
fiirin waxaa la yidhi inaad dastuur samaystaana lacag loo hayaa marka macnaha waxa waaye en, eh, haddaan su-aashaa dib ugu soo noqdo xaqiiqatan eh, aakhirka agencygeena annaga bani aadam ahaan soomaali ahaan madaxdeena iyo dadkeenu siday u fakerayaan ayay ama ay wax u dhaqabanayaan saameyn bay yeelanaysaa Eh, professor cali marar badan oo wax ka qoraa agencyga ee dadka afrikaanka ah ama dadka soomaalida ah siday yani muhiim ay u tahay ama ay wax uga qabsan karaan laakiin annaga runtii nimanka siya- dadka siyaasiyiinta nooca weliba ragga u badan eh, waxay ahaayeen eh, runtii maanta meesha aan joogna dadkana geeyey waaya Eh, xasan aadan howsow ayaan siinayaa ma jiraan wax sida hadda ay yihiin ka duwan loo samayn j- karay in aan halkan la imaan ama saamaynta la isaga ilaalin karo saamaynta aan dhowr qodob u kala qaadno midda koowaad eh, waa faragelin ka timaada dowlada lacag fara badan nagu bixiya oo gargaar ahaan iyo dhismaha dowladda iyo waxyaabo lamid ay mashaaraadka oo ay midowda yurub iyo iyo dowladahan kale ay ugu horeeyaan taas waa saameyn Eh, saameynta labaad waa dowladaha kale oo oo sida dhuumaalaysiga nagu soo gala sida dowladaha shisheeye oo qaarkood beelaha la heshiiya oo sida kenya ay hadda ka hor samaysay iyo dowladaha kale oo carab carabta ah ee raba in ay saameyn ku yeeshaan doorashooyinka dalka ka dhacaya iyagoo lacag geliya horta midda koowaad haddaan ka hadlo oo midda caadiga ah oo shirarkan london iyo brussels lagu qabta ah ee waxaa jirta waxyaabo aan ka samayn karno oo siyaasiyiinta ay ka samayn kareen laakiin sida nin siyaasi ah oo la taliya madaxweyne ahaa uu ii sheegay kii wuxuu yidhi eh, warqadaa naloo soo diray oo nala yidhi haddii aad jubbaland maanta ama biri aad la heshiin weydaan eh, shirka london ka dhacaya waan baajinaynaa isagoo dhan waan kansalaynaa marka waxaa dhacday in dowladdii iyo maamulkii muddo isku dheganaa ay si aan ka fiirsasho lahayn ay degdeg ugu heshiiyeen marka waxaa sidoo kale ka mid a hadda shirka baydhabo ka dhacay oo oo arrimaha amniga iyo khayraadka iyo qaybsiga iyo waxaas haddaad fiiriso dhammaan haddaad akhriso qoraalka waxaad dareemaysaa waxaas wax lagu soo wax fikir la geliyey oo aada looga soo shaqeeyay inaysan ahayn laakiin ujeedada loo yeelay ay tahay keliya si shirka soo socda ee brussels looga qayb galo ee waxaa sidoo kale dhacaysa in doorasho markay soo dhawaato qofka madaxda ah inuu aada u nuglaado oo dowladaha shisheeye marba meel ogaado sida ee, doorashadii Waayo.
ee, marka marka waxyaabaha qaar ee la samayn karo waxaa ka mid ah in masiirka ee, go-aanka soomaaliyeed laga daayo degdegta oo shan iyo toban maalmood shir ajnabi oo yurub ka dhacaya darteed in loo shiro waaya waad Waa mahadsantahay in qaab xasan qaramee Eh, loo shira, haa.
waxaan- waxaan filayaa eh, maadaama aadan nala wadaagin la taliyihii madaxweynaha ama wasiirka ee arrintaas kula wadaagay eh, arrintaas waa fikir unbay noqon kartaa baan u arka hase ahaatee eh, geesood ayaan siinayaa inuu bal dhinaca amniga mar kale ka fiiriyo ma dhici kartay in la heli lahaa arrin lagaga badbaadi karo eedaha aad ku sheegtay in saamaynta ay shisheeyuhu ku leeyihiin go-aan qaadashada soomaaliya ay amniga wax u dhintay waxaan ku siinayaa example xagga amniga example waa soo koobayaa weliba ciidanka nisa waxaa jirtay waktigii madaxweyne sheekh shariif isaga iyo baarlamaankiisa iyo xukuumaddiisa iyo waxoo dhan way ku cusbaayeen meesha sidaa darteed waxay u baadeen ciidan tababaran oo intelligence ah sidaa darteed dalka keliya way markaa la xiriireen wuxuu ahaa suudaan suudaan ayaa marka waxaa loogu soo tababaray ciidan badan oo oo intelligence-ka lasoo baray laakiin suudaan marka ay ciidankaa wax baraysay suudaan xarakada al-shabaab iyo al-shiikh iyo mid kale ooma kala socnayn waxay u arkaysay xarakooyinkaas kuwo u dagaalamaya qadiyado iyo waxyaalo ka maqan sidaa awgeed ciidankii loogu loo soo tababaray ay al-shabaab la dagaalamaan de al-shabaab waxayba u arkayeen urur ayagoo kale ah waxayna taa qasabtay oo faragelino kale iyo eh, ay ay qasbeen in ciidanka la qorayo nisa ay noqdaan oo keli ah cid laga qabtay al-shabaab ama kasoo goostay al-shabaab ee dhallinyarada eh, muqdisho shaqala-aanta eh, ku haysato aynan eh, ay- aynan halkaas waxba oga banaanayn waaya Ee, eh, laakiin laakiin cornele eh, al-sheikh iyo ma ahan ururo dagaalamo marka ma garan karo sida la isugu qaldi karo al-shabaab iyo iyo iyo kooxaha kale laakiin al-sheikh waa xaraka diini ah al-shabaabna waa xaraka diini ah waaya dagaalku waa meesha haddaanu halkaa ku dhaafno waxaanu soo gaarnay gebagabadii barnaamijkeenna waxaan jeclahay inaan qof walba aan siiyo daqiiqad uu ku soo gebagabaynayo hadda wakhtiga aanu joogno ma jiraan maadaama tabardaradii dowladihii dib u dhiska soomaaliya ay midba meel ka soo qaadaysay marba marka ka dambeeyana laga dhexlayay meel ka fiican tii hore meeshii ay dhigtay midii ka dambeysay maxaa hadda la samayn karaa si loo yareeyo saamaynta shisheeyuhu ay ku yeelanayaan go'aamada siyaasadda waxaan ku horeynayaa rofesor afyare mahadsanid horta sarkaalka ama corneel geesood hadda sidau u sheegay amnigu waa waa sa waa culays badanaa jira dad amniga xoogaal u ah oo aan aan waraystay waxay ii sheegeen inta soomaalidu ku leedahay hay-addaas yaaba iska yarba qolaba faransiis baa wax siiya ingiriis baa wax siiya qolo qolaba in bay waxsiisataa marka qolaba intay malaha waxsiisatay leedahay marka soomaalidu intay ku leedahaaba iska yar marka yacni dhib badana ka jira dhinac walba oo la fiiriyo soomaalida arrimaheeda waxaanse aaminsanahay aniga in dadka soomaaliyeedna dad wanaagsan yihiin dareenka hadda jira iyo rajada hadda jirtana ee xagga dhalinyarada ay jirto yacni hadda xamar markaan tegay dhalinyaradan ku arkay yacni oo yaryar yacni rajo badana ka buuxda oo amal iyo iyo dadaal iyo niyad iyo waxbaa ka muuqda waxaan isleeyahay marka rajada macnaha lihi waxay kasoo muuqataa dhinaca dadka yaryar maanta ama iskuullada dhiganaya ama raadinaya yacni oo oo xal raadinaya meeshaan waxaana ra waxaana aaminsanahay anigu inay uun meel jabsan doonaan oo ay waddo intay jabsadaan ay maasha allah yani dhibkan laga bixi doono intaasaan anigu hadda rajadaas nuudkaas rajadahan kusoo koobaya waaya xasan aadan hoosow maxaad is leedahay wakhtiga hadda la joogo waa la samayn karaa si loo yareeyo saamaynta shisheeyaha ee go-aamada siyaasadda waa su-aal fiican soomaalida waa dad isjecel laakiin waa dad haddana aanan jeclayn inay isu taliyaan marka si walba aad awood dastuuriya u leedahay madaxda soomaalida waxaan ku boorin lahaa maadaama ay dad la doortay yihiin in go-aamada ay gaaraan oo masiiriga ah sida tan dastuurka ah oo aan professor afyare xoogaa uga duwanahay oo inuu wakti dheer qaato waa muhiim sababtoo ah isbedel baa lagu jira marka in la isla markii la qufulo waa laga fiican yahay marka waxyaabahaas waa in tala la geliyaa midda labaad ee aan rabo inaan sheego waxay tahay waxyaabaha talada weyn u baahan waxaa ka mid a isbedelka dhaqaalaha iyo deen cafinta i m f i m f sida ay hadda sheegtay shuruudo badan bay soo xirtay shuruudihii dowladdii way fulisay waxaa ku xigi doona shuruudda ugu dambaysa midda dakliga iyo midda maaraynta arrimaha maaliyadda marka laga saaro midda lacag daabacidda taas haddii ay dowladda ku degdegto waxay keenaysaa talalaaso dhaqaale marka waxyaabaha sida amniga ah oo oo wakti yar u baahan iyo waxyaabaha kale waa lagu degdegi karaa laakiin waxyaabaha masiiriga ah sida dastuurka arrimaha maaliyadda iyo arrimaha dibadda dowladda waa in si walbay dastuuriyan xaq ugu leedahay waa inay talagelisaa oo maamulada iyo aqoon-yahanada iyo bulshada soomaaliyeed waa inay ka talagelisaa sidaas bayna kalsooni ku heli kartaa oo shishiyaha uga oo xoogaa ay ay awood ugu yeelato inay kala hadasho dabcan iyaguna mar walba way sheegaan inay talagelin samaynayaan aad ayaad umahadsan tahay corneel geesood maxaad is leedahay waa lagu hagaajin karaa amniga si faragelinta shisheeyahana looga yareeyo talooyinka amniga waxaan is leeyahay masalan hadda waxaa la sameeyey ciidan xasilin ama hubka dhigid waxaan aaminsanahay haddii la sameeyo intii matalan ciidan magaalada loo diri lahaa in la la isticmaalo mediaha raadiyayaasha odayayaasha kaabaqabiilada ah dadka dadku usoo istaagaan oo lagu wacyigeliyo in qofkii hubkeena bastooladba ha ka noqotee lagu abaalmarinayo waana aaminsanahay sidii odayaashu ka sharqabiyeen dadku dowladnimay rabaan rajo badan bay muujinayaan oo dadka hortiisa markii hub la aruuriyabana lagu gubo oo ay dowladdu halkaa cadaaladda ay joy dadka u cabirso in hubkaa uu ahaa hub dad soomaaliyeed wax lagu yeelayo lana gubayo qofkii hubkeenana la abaalmariyo aad iyo aad baad umahadsan tahay barasare cali dahirs maxaad is leedahay arrintaasi waa lagu fulin karaa in tilaabooyin badan ayaa la qaadi karaa jaamaca anoo weliba yani runtii ayadaya talooyinkan hadda ugu dambeeyo ay soo jeediyeen walaalahayda oo ku jira khadka waxaa horta muhiima inaynu ogaano in arrintu ay ku saabsan tahay marka waxaa saldhiga weyna inay tahay xuquuqda shacabka soomaaliyeed ay u leeyihiin inay horumaraan oo ay ku noolaadaan nolol wanaagsan oo ah midda adduun ku nool yahay oo ay awoodooda iyo xaqooda iyo xagga caafimaadka xagga waxbarashada xagga sharciga xagga amniga dhammaantood inay xaq leeyihiin faragelinta marka iyo dhibaatadu waxay keenaysaa in dantii shacabka soomaaliyeed aan laga shaqayn ee laga shaqeeyo danta dadka madaxda ah markaa keliya iyo kuwa masalan banaanka ka jooga ama dowladaha dibadda ka imanaya oo iyaguna dan khaasa wata marka aad bay muhiim u tahay marka in la dhaqaajiyo maskaxda shacabka soomaaliyeed ama ha noqoto dhalinyaro ama ha noqoto dad kale ama ha noqoto yacni dadka dowladda u shaqeeya waana in masalan horumarka waddanku uu ku xiraadaa iyo isumaadka waddanka iyo taxliiqa waddanka laga sameynaya wuxuu u baahan yahay waa inay ku xiraataa khibrad iyo aqoon run ah ee aysan ku xiraan qofkaana masalan aniga ila jira ama qofkaana ay jecel ama qofka iga soo baxaan masalan waxaan ka dhigayaa darajadu doono taas waxay keenaysaa marka in dhibaatada ay markii hore jirtay oo ahayd in hay-aduhu iyagoo jira aysan runtii jirin marka hay-addii waa jirtaa wasaaraddii waa jirtaa laakiin run ahaan ma jirto sababto waxa weeyaan capacitigii ama aqoontii lagu maamuli lahaa ama ama lagu shaqayn lahaa ayaan jirin marka dawladdu haddii xataa maanta ay samayso tirahdo waxaanu masalan ku shaqaynaynaa khibrad runah waxbarasho runah macnihii competency taas marka waxay keenaysaa in waddanku waxya horey u socdo isu kalsooni uu yeesho isu kalsoonidana markaa waxay keenaysaa in shacabku uu iska celin karo faragelinta siyaasadeed oo wax dhaawac weyn gaarsiinaysa marka koobaad xorriyadda waddanka marka labaadna horumarka waddanka waaya intaas ayaan ku dhaafaynaa dhammaantiin aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa wakhtigiinna mahadsan mahadsan
dhegeystayaal barnaamijkeenii faaqidaadda jimcaha oo aan toddobaadkan ku eegaynay in ay jirto saamayn ay shisheeyuhu ku leeyihiin go'aan qaadashada arrimaha siyaasadda ee soomaaliya iyo inta ay la eg tahayba oo ay igala qaybgalayeen barasare cali cabdi oo loo yaqaan cali daahir barasare afyare cabdi cilmi xasan aadan hoosow iyo korneyl cabdikariin warsamo cali geesood waxaan ku soo gebagabaynaynaa intaastan iyo kulantideenna dambe ismaqal dambe oo xiise leh
barnaamijkii faaqidaadda intaasaynu ku dhaafno jaamac buulla jaamac ayaa nala socodsiinayay waxaad ka dhegaysanayseen laanta af soomaaliga ee v o a dhegaystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan codka macaan ee fanaanka xabiib sharaabi xabiib iyo heystii hashageela
hashakeel wodka saaraayun guryeysata wixii hoos ku yaal hamigeeda ma siise hashakeel wodka saaraayun guryeysata wixii hoos ku yaal hamigeeda ma siise aniga habaabay aniga hungoobe aniga habaabe aniga hungoobe waxabaaranaigale horhorkan heenu haaste horhorkan heenu haaste Fire o kabaska ikadai fire o habaska iqaade oga'ana usoorkiishoode aan heebigaaye
karaari wayse way ku haysataa
oga'ana usoorkiishoode aan heebigaaye
codkaasi macaanee xabiib sharaabina waxa uu gabagabo u yahay idaacaddeenii habeennimo waa bahda v o a isku duuban oo idinku dhaafaya sidaasi oo nabadgelyo